بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walbahaarka jacaylka iyo warla'aanta indhoolka waa afar iyo afartan jir soo maray nolol kala duwan oo mid weliba waayaheeda lahayd waa shaksi ay ka muuqato xadaarad iyo ilbaxnimo taas oo malahayga ka soo raacday dhaqankii aabihii waa qof ku soo koray nolosha miyiyata magaalo islamarkaana mid walba in ku filan ka yaqaana dhanka kalena waa hal abuur suugaanta uu coriyey dan kastaba oo laga eegaba ay tahay mid ka dhisan aadna ugu fiicanta gola kafuulka ah waxaa intaa u dheer inuu yahay nin aragga naafo ka ah inkastoo aan isdareensin sida uu ii sheegay indhala-aanta kumuu dhalan balse waxaa kaga dhacay isagoo daayar cudurka dabaysha sababna uu ahaa indhala-aantiisa goortaan codkaagaa maqlo baan arag u cawdaaye caadil baa ka tuugaa indhahoo caadka laga xushay inaan bal mar qura ku arko ha horteeda kale indhalaanteeda maba xasuusta baan qofka aan ka hadlayo waxaa lagu magacaaba maxamed cabdi webax durada barnaamijkan oo taxano noqon doonto waxaanu idinku soo tabin doonaa shabakada somaali diaspora dot com amase qurbajoog dot com nuxurkeedu waxa uu yahay inaynu wadaagno sheeko xiisa badan oo weliba qiso dhab ah oo jacayl oo uu suugaan door ah ka curiyey timbiryahw dhambaalkaygan qaadlaygag bay dilaye afrikada tandhow maaha iyo yurub dhankeedii dhabbihii new york ayaad baalka sii dhigane sawirkeedii dhool waa codkoon kuu dhammaystiro dhoombir naaxday lama doonto iyo dhererka qaarkii ha dhoombir naaxday lama doonto iyo dhererka qaarkiisi dhumucda iyo jiidhkeeda waa dhadidi doontaaye waagoo dhalaaliya cadceed dhalatay weeyaan taas oo ugu wanqalay walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolka maxamed cabdi webax waxaana dhex martay wada sheekaysigan maxamed cabdi webax goorma ayuu dhashay hal kursi ku dhashay ugu horeyn
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد عبد وبح oo ah codkan aad maqlaysaan waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaana ku dhashay magaalada hargeysa xaafadda new hargeysa maxamed ow indhala-aantu miyaad ku dhalatay iyada
maya marka aan dhashay kabacdi anigoo yar oo ilaa laba sano meelaha jira ayaan hargeysa aan ka tegey dabadeedna gobolka sanaag oo aan kasoo jeedo degmada ceergaabo magaalada xingalo la yidhaahdo ayaan tegey laigeeyey dabadeedna xilli barwaaqa iyadoo ah baan miyiga la ii saaray markii miyiga la ii saarayna dee dadku berigaa sidan maanta loo ilbaxay looma ilbixino cudurada iyo tallaalka iyo cudurada tallaalkooda iyo way iska yaraayeen marka nin dee maxaan ku idhahda magaalo ka yimi oo ilmo yaroo magaalo ku dhashayo dabayl iyo waxba aan arago dibad aan arki jirin baan ahaa marka adigu dee iska qadar ilaahay waan xanuunsaday dabeedna dabayshan boolyada la yidhaahdo oo aan markaa la garanayn ayaa igu dhufatay subax subaxaa ka mid ah anigoo miyigi jooga oo geel caana kasoo dhamo ciyaal yaryar la socda qiyaastii markaa saddex jir baan ahaa markaa anigoo mantagaya oo madaxa haya xumadaysan baan gurigii lay keenay kabacdina toddoba cisho kabacdi waxa lay dee dab iyo wax laygu dhadhejiyo cadara iyo wax laygu shushubo kabacdi waxaa la arkay bacda toddoba cisho indhihiiyo cadcad oo cirka aaday markaasaan marka dhakhtar la iisoo qaaday marka xilligaasaan indhabeelay waan gartay markaa waa la daweyn kari waaye ama dabiib waa loo heli kari waaye adigu ha dhakhaatiirtu markaa way waddanka way iskaga yarayd burca ergaabaa nimi ergaabo markii la keenayna burco burco dabadeedna hargeysa hargeysa doo cadan cadan hindiya hindiya rushiya saasaan marka saasaa laysii dadaweeyey marka adigu dhakhaatiirtii berigaas dhakhaatiir fiicanoo ajnabiga baa joogtay dhakhtarkii min burco ilaa iyo hindiya ilaa raashiya dhakhtarka la geeyey wuxuu yidhi baa layidhi saddex cisho wax ka qabasho laha waayo dabayshan dadkuna ma ay oqoon markaa xumadeedii faraha badnayd iyo wixii madaxiibaa igu dhufatay xitaa madaxa iyo dee dhabarku waa isku kay dhigeen ilaahay markiisda waa mar dambe unbaa ilaahay ii sahlay marka waxaa la yidhi waxay gubeen nervous systemka indhaha aragtida u kala qaaday maskaxda iyo indhaha waan gartay maxamedow markii aada ogatay inaad indhalaacday maxaa dareentay
wallaahi nihow waxaan dareemay de horta ma- ismaba ogeyn inaan indhala ahay waan iska cayaari jiray dhalinyarada ciyaalkaan la cayaari jiray meeshay boodaan meeshay ka boodaan baan ka boodi jiray in iska caadiya oo maxaan ku dhahdaay dadka lamida baan isu arki jiray markii xitaa dee gacantaiyo laqabqabto iyo dee w- ka kalaan kan hayban ana gacanta sii qabsan jiray adigu niyow dee caruurnimaduna waa wax iska cajiiba moogta marka moraal fiican oo niyad fiicana baan iska hayay mar dambe oo adigu dee aan xoogaa yar la ekaaday oo dhowr sano jiray baan is ogaaday macnaha ma- mararka aan meel aan ku dhaco iyo markaasaan yaro dareema inaan dee aanan wax arkin
waa tahay obacda xog waraysigeenna ayaynu daadegi doonaa maxamed cabdi wabax ogaalkii waxaa ku soo martay qiso jacayl oo dhabaa oo halkudhigeeda uu ahaa walbahaarka jacaylka iyo warla-aanta indhoolka goorma ayay sheekadaasi dhacday halkay ka dhacday siday u dhacday aynu guda dalnaa bismillaah runtii qisadani anigoo yar oo dhalinyaro ah oo jooga caasimadii wadankii la isku oran jiray soomaaliya ee muqdisho oo yaraan la igu geeyey maadaama aan dee markii aan dhambaalay oo aan xoogaa la ekaaday ayaa ceergaabiya laiga kaxeeyey xingalool iyo aagagii aan joogay markaa dabadeedna magaalada xingalool markaan ka tegey ayaa xamar la geeyey xamar markaa qaab si waxbarasho iyo markaa iyo waxbaa la ii geeyey marka runtii dee nin iska markiisi horena iska reer maga- magaalada iskaga dhashay baan ahaa nin iska furfuran oo iska bashaasha baan ahaa nin kaftan badan oo gabdhaha la kaftamo baan ahaa nin hal abuurnimada iyo curinta suugaantu ku yaraa baan ahay maadaama aan dee kasoo jeedo reer suugaaneed oo aabahay iyo adeeraday iyo xataa faamili ahaan magac ahaan xataa reer ahaan reerkaygu ay wada gabyaan oo wada heesaan oo dadka gola kafuulka weliba caanka ku abay ahaayeen marka runtii iska kaftan badan baan ahaa marka adigu ni anigoo nin yar oo dhowr iyo siddeetankii taqriiban sanadadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii bartamihiisii ayaa dee waxwada waa waxwada ah ilaahay waa waxwada een, aanu inan telefoon iska baranay anigoo markaa muqdisho jooga een, xaafadda oran jiray cabdicasiis oo kaamba amxaaro la yidhahdo baan markaa degenaa een, dabeedna guri aan degenaa oo inan aan walaala nahay oo ilmaabtinahay uu leeyahay baan degenaa marka een, guri nagu dhow oo telefoon telefoonadu waayadii hore de dadku moobiladanna lama s- ma jirin eh, telefoonkan iska friiga ahay ma jirin telefoon xadidan oo dee dawladi haysato oo meel laga maamulo unbuu ahaa adigu dee goobaha ganacsiga iyo xafiisyada iyo guryaha iyo meelahaasi ku jiray moobiladu xataa way iska yaraayeen baan filayaa inkastaan anigu markaa moobil garanaynba laymankaasaa lagu hadli jiray marka adigu gabadh baanu inan baanu telefoon iska baranay inanka fariin iyo een, gabadh baa telefoon iisoo dirto dabeedna eh, lambar bay siisay lambarkaaniyo waa ka een, gabadha ii doon inan aan markaa een, magaalada gudaheeda joogin adigu niyo inantii baan helay sidii baanu inantii isku baranay fariintiina aan ugu gudbiyey kabacdi niyow een, inantii mayu markaan isba aanaan helin bay telephone baan inantii inantu markaa inanta fariinta ifaraysa markaa iyadu muqdisho gudaheeda kuma ay sugnayn inanta dhowr goor bay weyweyday dabeedna anigay fariinta Eh, telefoon iisoo dirtay oo een, xaafadan igu dheg xaafadda igu dhegan baa telefoonka uu ku jiray oo aanu eh, macruuf nahay asxaab nahay marka xaafadda telefoonkeeda haysay kan markii laga qaban waayey unbay kii inanta markii laga qaban waayey bay aniga xaafadda iga soo wacdo dabeedna markii ila soo hadashay oo ay heshay anigii bay tirni telefoonkaa waa laiga qaban waayey inan magacaa leh inanta leylaa la oran jiray ee fariinta ii farayso Een, telefoonka online la- lambarka caynkaas caynkaas garaaco waktigu waa igu yaryahay inantaa fariintaa iga gudbi marka runtii inantii baan markaan telefoonka ku celceliyey ku celceliyey dhowr goor oo aan helay oo aan fariintii u gudbiyey ayaanu kabacdi inantii kaftanay muddo haddaanu iska kafkaftamayno iska sheegsheekisanno telefoonka marba inantii abaya waa inankii inantuna reer xamar bay ahayd markaa anna markaa een, dee nin een, een, muddo xoogaa yar xamar xoogaa xamar joogay baan ahaayo een, adigu intii dhowr sanaa baan joogay dabeedna markaa afka banaadiriga inkastaan dee nin reer waqooyi ahaayo hadalkaygu dee taag taagnaa waxaa lagu yaqaanaa een, hadal yare dibicsan oo maxaa ku dhahdaay bay leeyihiin qoladan reer banaadirku laakiin qoladana reer waqooyigu een, ama so- reer somalilan ee, dee layna oran jiray waxaaynu een, waxaynu lahayn hadal taag taagan dabeedna de hadalka reer xamarku waa naga yara dibacsan yahay dabeedna aniga hadalkii wuu iska yara taagtaagnaa afka waan la yara qabqabsaday xoogaa adigu inantii waan iskala kaftamay markaan muddo kaftamaynina waanu iska sheekaysanay oo dabeedna inantii sheekana dhex martay sheekadii markii inantii na dhex martay inantii waan yare waan yara jooray meel la yidhahdaa waa yara caashiqayo yani waa xoogaa waa laygu yara dhibcay markii laygu dhibcay waana jacaylkii runtii beri intii ku horreysay dee iska nin dhallinyaraana waa- waan iska yaraa kaftanka iyo hablaha haasaawahooda aad baana dee aad buu iigu badnaa laakiin dee markan waa igu yara jacaylku waana dee waana soo yar waana soo weynaadayo dee qaab jacayl baa la ii helay marka runtii waxaan akhrisan jiray oo inta badan lai akhriyi jiray buugaagtii jacaylka laga qori jiray oo sida een een madhabaa jacayl waa loo dhintaa oo cilmi iyo hodol allah yarxam ignorance is the enemy of the love buuggii looran jiray aqoon darro waa u nacab jacayl oo cawraliya calimaah een dhibanaha aan dhalan buug looran jiray oo nin faarax cabdi looran jiray allahu naxariisto reer somalilandna reer argaabaha uu soo saaray oo qori jiray ee, buug la odhan jiray idman iyo sharmaarka oo runtii markaa xamar aad caan ugu ahaa oo dadku aad loo akhrisan jiray weliba dadka reer banaadirku heesta aynu ku wada nasan doonno waxaa ku luuqeeya fanaanka sayid cismaan khaliifa asbaabaha aan u soo qaatay waxay tahay inay midabaynayso sida uu jacaylku qofka aadamaha ah ugu beermo inuu yahay abuur aadmiga la fila aynu wada maqalno
ebadoda maalmuhu wax kastaadoo durtaba ikaraadan axaday marbay kugu wekeyaa ebadoda maalmuhu wax kastaadoo dorostaba i karaadan axaray marbay kugu wekeyaa ogobey kalgacankuna hadduu araaranayo inuu gobol leeyahay ogobey kalgacalkuna hadduu araaranayo inuu gobol leeyahay adliga mawiiqen boqolaan mayshen abwaanadu mabaalin adniga mawiiqen boqolaan mayshen abwaanadu mabaalin cilmi ilma jifin cabsi kuma yidhaahdeen cilmi ilma jifin cabsi kuma yidhaahdeen onkodiyo hilaa saxan saxa udgoon ufa iyo dhabay ma anoosabo isma ogid markuu ku abaarayo iileeray jacayl waa abuur admiga la filaa iileeray jacayl waa abuur admiga la filaa waxaan loo awood helin egmada jalleecada aragtida mudada dheerka unkama dareemada waxaan loo awood helin ulkama dareemaga ogobey kalgacalkuna siidu aana maqaaniyo gudaanayo abaal hore ogobay kalgacalkuna siduu aana maqaaniyo gudaanayo abaal hore markuu kugu aroora ereyada xanuun kale quumiga dignay galay markuu kugu aroora ereyada xanuun kale uu miga dignayd galay lahashada la oyda abwaan kuba siduu lahashada la oyda abwaan kuba siduu onkodiyo hilaac saxantaaxa udgoon ufa iyo dhabay ma aroosaw isma ogid markuu ku abaarayo idile jacayl waa abuur admiga la fira idilay jacayl waa abuur admiga la fira admigu gargaraana xeranay kuweydiin ogolaan hiisay dantu kugu isbartaa adigu gargaraana xeranay kuweydiin ogolaan hiisay dantu kugu isbartaa ogobay kalgacalkuna haddii uu indhiig yahay ilugay ku damin karo ogobay kalgacalkuna haddii uu indhiig yahay ilugay ku damin karo adiguba ma oydin annaa umaan masiiceen eedaas ma luudeen adiguba ma oydin annaa umaan masiiceen eedaas ma luudeen ayaha oo gabadha xataa markay gabdhuhu xataa markay habluhu markay weelka xalayaan waa waa qisooyinka waa way akhrisan jireen Wa- aad iyo aad runtii idman iyo shalmaarka bay ahayd kuwan kale een, runtii dee dad reer waqooyiya baa qorqorayoo af soomaaligoodu waa yare dee suugaan iyo wax fiican iyo baa ku jirayo Kuwa laakiin kana wuu yara jilicsanaa idman iyo shalmaarkadoo dadka xamara baa soo hadal qoraala iyo suugaan yaroo iska yara jilicsan oo yani jacayl dhibic suugaantiisu dhibicsan tahay iyo waxbuu lahaa marka ee, runtii aad baa buugagta loo akhrisan jiray marka runtii anna buugaagta ah ayaan aad oo weliba buuggan la yidhaahdo een, madha baa jacayl waa loo dhintaa oo cilmi iyo hodon oo suugaan badan runtii ku jirtay ayaan aad ya u akhrisan jiray weliba heesaheedii een, cumar dhuuli allah naxariisto uu ku gabayadii uu- ee, gabayadii buugga uu ku luuqeyn jiray aniguba qadraasoo arkiyo qaararkii hodon bugaagtaas eh, anigoo gabayga xitaa ku luuqeynaya ayaan aad u akhrisan jiray marka sheekooyinka jacaylka baa runtii aad aan uga heli jiray dhegaystayaal waxaynu qaybtan ku soo gebagabayn doonaa codkii baxsanaa ee cumar dhuule cali cumar mahdi waa mid ka mid a midhihii allaha u naxariistay cilmi ismaaciil dhiibaan oo ku magac dheera cilmi boodhari tan iyo intaynu barnaamij kan lamida ku kulmi doono dhammaantay dhammaantiina maanaha lays iyo ismaqalnaba oo xiisa leh
aa أخيري غير